bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim dhegantadayaal kulligii meel kastoo isin roogdaha ka dhowaada barnaamijka kaanaha mingliga inti ramadaanku lagu geli jaro buu nahawadni ee tartan aqooneedka raadiyo warsan ukina maybaa ka dhajarnee wareegii lamaad ee tartan aqooneedka raadiyo warsan bilun barakaysan ramadaan ku dareeray maybaanaa ka hardamo doonay oo kumiiskii makarafoonka gruub d oo shalay xaafadda tawfiiq ee iyo weliba cadaada ee xaafad walba mayba la weydii doonee todoba su'aal guud ahaanna mayba ku koobanaado doonaana su'aal ogaana tumi afar su'aal lamba nasiibiya iyadla kooyi doona hooba adhaga awoodale ogolaada guddigii iyo weliba taageerayaalka xaafado iyo kullii iyo sidii su'aaloodiyo markaas ku jawaabaana wakhtigii iyo weliba waayaha kulley xasuusa gelii doonee taageerayaalkii iyo weliba faaniskii kale ee lamaada kooxoodsa taageerayni oo kukuliyo diyaariya ninka iyo miskii mikrofoonka raadiyo warsan weliba hubii doone xaafado tawfiiq ee iyo weliba edeedi ee iniyo khadka ka jaraan si una markaas ugudagalna xaafad walba kelimaadkiigeenku horey ee halka daqiiqasiiya markaas in sheegata barnaamijkaba guud ahaan mayba taabageliyohaya walaalaha garab walaal oo iskaalado ku helaayaan raadiyo warsan iyo jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo weliba dhextaalay su-aalo iyo hamin walba hanin diyaariyaan kooxda galbooda cultural association maybaa haddana fiiri doonne xaafado tawfiiq ee iyo weliba ideede ee imiyo diyaarkayin tawfiiq ee ideede ee halo raadiyo warsan waayahay diyaarning haada barnaamijkii tartan aqooneedka gudugalo doonna lamaada abwaan ee shal taageero doonaan xaafado uu ka hardamaan yoona weydiinoy xaafado iyo shal taageerayaan yes abwaan weerow
yaa aninka bilaawe just macnaha meb antan kuruuga ina ana taageer bumbuni an qaybi dhibco an hawalo sida ile shirkado xawaalado an an haay dhibco oo ay an duuka dhere
may wadoy
tawfiiqe waayahay maxshan qaasim jaako laxdiina uu ka xaafadee aniin xaafadii hakiikiilaywo diyaar waayahay walaalkaan walaalkaana maxamed salaad yamayba ku codsado doonay waanu ku dareeray garab walaal in isu bakhtiyaan nasiibkii ingemisig abwaan walba isu hela kooxda isu oo ka taageersiiye
yaa naga bag naga helnay eed naga gacanta ku hayna naga bagbakorinaya muxsin just i have a it shows that this is b waa tahay saas daraadii aad weli dooratay xaafadda waayahay jaakoolana ideeda ee yaqaadi maadaama uusan jaakoole bii heli bayba su-aalo ka bilaabi doonay xaafadda tawfiiq ee xaafad walba mayba ku codsadaane iniyo hal daqiiqa dareenyo iyo dhiibidaan xaafadda tawfiiq ee waayahay dareenkiin ku hadala itartanka uuka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد الهي سبحانه وتعالى يا محمد وان يسوق تجريدين ويوكر لتركن ورالمي وعن ديدا oo inaan ka farxsana aan laba meelo mana nagaane idaacada warsan iyo dhammaanta bidiyaasha oo shal reebana iyo taageerayaalkan oo uu maarmo korna oo ka mid waa may bambaan ma garabsho aniina may badana taageerayaalkan inayba guula rajeeyana ileedana may baan rajeeyana guul haddii ileedu guulaysato noo guulaysan lamadata haddiina guulaysanona iga guulaysatay lamadata wasalaamu calaykum waraxmatullah ediyed yaan mahadsantiin sidiisan waktiga hangaabden isiin ku mahadnaqaana may baan weeraanay xaafadda ideeda ee
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أما بعد ko antigoona la tartan walaalnimadaana tawfiiq ee eediyada tarwi xarxadu ininkeeta insha allah goolatiidana iyo tidiona isku mid layningata haddii oo guulaysadaan goolana waan hooritiyo haddii ina guulaysadana koley waa dameeshi haddana waliba fadaaye antiananta ankasii salaama dhammaan bahda idaacadda waratan iyo dhammaan saxaafadda iyo daadiyayaasha barnaamijka oo ramadaanka oo waktishan nasiyan eediyadana kuma celiyaan iyo dhammaan taageerayaashan iyaan kasii salaamana oo eedi dhegana teegahayaan iyo guulahuna hahooyi doonaan insha allah iyo dhammaan iyo guulaha hooyi doonaan tawfiiq insha allah haddii nambarada iyo sii gudbiyey oo taageeraadkan ay kala xiriir lahayn anoo daqiiqada in ku faa'iidaysto nambarkooda waliba nagaga doonaa insha allah saacdaa socota eberli hal lama afarti afar toddoby toddoba toddoby saddex eberli hal lama afarti afar toddoby toddoba toddoby saddex ama nambar kale eberli hal siyeed sumid siyeed toddobaatii kow sagaalo haddaan markaalkana walib waa eberli hal siyeed sumid siyeed toddobaatii kow sagaalo eedeedana mahadsantiin daqiiqooysiin sharfo
nasiib fayda kulligiinsinlena lan walba tabartiisa uu ka banaanka luqooyi doono tartan afurun ya dhex mara doono lamaadan kooxooda tawfiiqe iyo wilbideeda ee ka wada jaraan gruubka d markana mahadnaqoy saaxiibkaana xuseen aadan iyo weliba maxamed salaal oo lamaadaba ku tirsan garab walaal waana taabageliyayaan barnaamijkan tartan aqooneedka sanadkii saddexaad sidoo kale jaamacadda koonfurta soomaaliya yaan ku mahadnaqaan oo yeena aminkaas niil garab teegin su-aalo lama xaafadood aminkaas miiska saaran ka tartamaan sidoo kale ay ku tabneen shirkada hormuud telekom soomaaliya oo yeena tasiiraadka barnaamijkuna lagu wadayaan gidhib iyo kubiyohayte barnaamijkii kaanu gudagalo doona hoob ilaahay era xaafado may baan sheegaana inuu anshaxgan ila ilaaliyaan si una markaas si habsami leh unku wadana barnaamijkaana xaafad walbana may baa kala dardaarmaan inuu anshaxga anshaxga anshaxga ilaaliyaan bilaaw doona barnaamijkii kaana uu ku hoobaale eralankii oo cabasho qaba intiinu barnaamijka ku guda jarno owal tabadaw may baa la xiriiri doonee lambarka furaadiiusay shan konton iyo todoba tumi iyo todoba labaatan shirka noqoy shan konton iyo todoba tumi iyo todoba labaatan miilase kula xiriiri doono walaagii oo cabashe uisa qaba barnaamijkan oo gudagalo doono baybaa ka bilaawo doona sidii hordhaanbo un sheegnay xaafadda tawfiiq oo yaheli lambar e oo uisa taageerow abwaan weerow ireeda e oo uisa taageeri doona abwaan jackoole su-aalo koowaad xaafadda tawfiiq ee dhagaagiin furo weliba waa su-aal diini ah may banaan dhiyaase sheeg saxaabigii malaa'igdi salaama jartay siinka noqoy mar kale xaafadda tawfiiq ee may barisiin ku fidhiya inaysin sheegtaan sheege saxaabigii malaa'igdi salaama jartay mar saddexaad siinka noqoy sheeg saxaabigii malaa'igdi salaama jartay xaafadda tawfiiq ee jawaabta jawaab
الحمد لله رب العالمين أم حديث سؤالتين في جوابتي سجين ولبوا عمران ابن حسين
ma kale ka naga
سؤالتي تدن مرة ما تنكنا مدن أبوك إن شاء الله عمران بن حسين
sax iyo khalada guddiga
waayahaye mukhtaar sida aad sheegtay uu kuwalibaa tartan xiisi leh dhamarahaye xaaqdo ideeda e iyo tawfiiq e walina su-aalihii koowaad oo diiniya laga bilaabay xaaqada ideed waa tawfiiq e tawfiiq e jawaabta su-aalaasi uu ku biyeen mayba wato sax eh walina saas ka helayna lama dhibcood
lama dhibcood hor yah tawfiiq ee lama dhibcood waa nituuga waa nituuga dadaalka dadaalka daran lamaadan dhibcoodna sida weero siinba ogdiin waa tahay tawfiiq ee hoobiyo su-aali koowaad liweydii ku jawaabeen su-aaltaas la mid eh mayba horyaale xaafadda ideeda e xaafadda ideeda e mayba lasiin ku fidhiya inaysin sheegdaan saxaabigii miidiyey malaa'igda dhigdee mar kale siinka noqoy xaafadda ideeda e mayba jawaabtee lasiin ku fidhiya inay sheegdaan saxaabigii miidshay malaa'igda dhigdee mar saddexaad siinka noqoy xaafadda ideeda e sheeg saxaabigii midshay malaa'igda dhigday xaafadda halow ideeda ee
هلو رادي ورسن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا الجواب ونوع برتمياشك حافظي إذيده جوالات جوابتي مركز السيدين ولبن عيلاته حنظلة ابن أبي عامر
mar kale ka naga
حنظلة ابن أبي عامر
sax iyo khalada guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diiniya walibaa la weydiiyey tartameesha xaafadda ideeda e jawaabtii oo dhiibeen ideeda e magboto sax eh lama dhibcood ideeda e لما دبعوا إذا ولا يدلوا أساس آمين ولا إدى إموت لك أحب أجده وانتي يعني وبوي إذا لما دبعوا تويبا تندقي بيطبع جدا ايه الحاج الكبير بشير براحة كو تنكر بيطبع سيميك ايه قريته تريتيه shaqo wanaagsan ayaa isku yiri weerar dhulka harigeliya mahey mahey maaqulgeliaan tuugaamay mahaya baalwahay ciidan mahadsantihiin abwaan jaakool iyo abwaan weerow haddana xaafadda tawfiiq ee dhagaagin furo su-aali lamaad oo isinatinka eedan oo biology eh maybaan dhiyaasay sidatan ri bacriminija isku tiibko iyo ama isku too iyo oo isku jaad eh madow eh hoobu isirimi eesan bacrimino isku midib eh oo idli ku kooban ka fiirtiyoo jiilka lamaad hobliska tilaada madowguna use i sheeqiyo jiilka koowaad iyo jiilka lamaad may nagde markala sheekana way ri bacriminoje isku mid madoowe use ey hoob usirimi eesaan bacrimino isku too caddaan eh ka fiirtiyoo jiilka lamaad hobliska tilaada midowgudhuuse ii sheeqiye jiilka koowaad iyo jiilka lamaad may nagadee markala siinkanaway hoobri bacriminijee isku tiibkoo madow ee use eyo anseeda ama remi eesaan bacrimino isku tiib idaan eh tafiirtiyoo jiilka lamaad liska tilaala madowgudhuuse ii sheeqiye jiilka koowaad iyo jiilka lamaad may nagadee jawaabtasiin ku fidiin tawfiiqe halow tawfiiqe jawaabta على رأي وطن jawaabta
بسم الله سؤالك يا أختي أدور الجيب على الدعاء تمام جيرو يو
kanaga
سؤالك يا أختي أدور الجيب على الدعاء جيرك كدوم بلو
waa tahay sax iyo khalad marka markalaha kanaga jawaabta
سؤالك يا أختي أدور الجيب على الدعاء جيرك لما جيرو يو
sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aale la weydii tawfiiq ee jawaabtii uu ku bixin su-aalaas magbootoo sax maxayna
hoobiyo ku faa'iidaysa kor- koraanga ideedda ee
على jawaab رأي وطن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال جاتي أنا كين اسكليني ولا بنايراتي جيل كوت دون ميدو جيل كلمات سد ميدو على نعدان
markale kanaga
جيل كوت دون ميدو mhm جيل كلمات سد ميدو على عدان
aha waa tahay sax iyo khalad guddiga
waayahay tawfiiq ee su-aale gordo ayag ma balan wareejiyey ideedae ideedae jawaabtii u dhiibay maybootoo sax aan hayna
waayahay abwaan weero ah
jiilka koowaad ay hmm.
su-aali tawfiiqa baalgaaday iyo su-aaleenkana jiilka kood uma baahan jiil la howlgariya jaakol way u faa'iidaysay mhm mayday ada jiilka ku tirsan dirig jiilka koowaad maynaga أنا جيلك ولا أنا جيلك أنا أما هاي كنت شريك جاي iyagii dhamaan أما هاي وحاس marku weydinay jiilka koowaad maynagade kii oo wafaareynki may آه tahay إيرينكو mhm على هوري كفيري بعرمنت أشاك هم دوائي بدولة جاي Mhm.
إيرين أكبر أنا waayahay su-aaliili weydii xaafadda tawfiiq ee habaalgaadii ideedana si ku faa'iidaysay ambaarseetayeen haberbertii guddiga ku sugaana jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم وسؤالي سدحات او اس سؤال بيولوجيا اسلام مركزنا الورسدي ترتميال كحافظ التوفيق اي او يو كجواب وانا كفائدي سلام هردك ترتميال كحافظ اذا دا اي او يو كفائدي سدوايين سؤال سو ان بياسي سدتان ربع رمنا اسكو نوع مدو يا ميبا رمي مسكن بودي سان بعرمنا اسكو مدب اه وانا عد اه تفيرتيو جيل كلمات يو liska tilaala madooga sheeqiyo jiilka koowaad iyo jiilka lamaad may nagadaayaan su-aale sii jawaabtee mayba nagadaase jiilka koowaad dhammaantiis may wada nagaday madow jiilka lamaadna mayba waa saamihiida muujiye ah oona isinagada koro saami isku dheelitiran jawaabta haddii mar lamaadkana mayb waa jiilka koowaad usoo dhan wada madow waaye jiilka lamaadna mayb waa saami iska dheelitiran
eed iyo eedaan mahadsanyiina guddiga maybal kacaaleey lamaada xaafadood inay jawaabtaas meelka qorda doonaan waana sanad dambe iyo nkaketsama doon haddana maybaan weerey xaafada xaafadda ideedda ee dhagaagin furo wayba waa su'aali afaraade ee intiinu ku gudi jarna barnaamijkan waa nagadaas su'aali lamaad ee la weydiiyey xaafadiideedda ee dhagaagin furo su'aalada biology hooba gabarwadda ama qabta homofili ye waan ilis ogayn ye guursita lanqabo hemofilia may nagadu koro dhalliyo hor siinka noqoy markale hooba gabarwadda homofili waan ilis ogayn ye guursita hartagaba homofili may nagadu koro dhalliyo kowaad mar saddexaad siinka noqoy hooba gabar wadda homofili waan ilis ogayn iyo guursata lanqaba homofili may naqadee dhalliyo koowaad jawaabta
tartanka baradu wajeelada
halow idede
halo raadi horta jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب نوعي ترتميالك حافظ إذا إيه سؤالا جواب كي مركين سكدين ولي بنغدات إن شاء الله جبرتو كارد إيه جبرتو ضبط كوريكو طب كوريكو نصير
markale ka naga jawaabta
جبرتو كارد إيه جبرتو ضبط كوريكو فايلة دي كوريكو فايلة mar saddexaad ka naga jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال جوابتي ملكيون كنين ولي بنيغاتي لما كاريدي لما طبان يو لما كاريدي لما طبان بس waaya hoob iyo asiibeen iyo hooba kala guddiga
waayahay su-aalii afraad oo tartanka uu kala weydiiyey xaafadaydeeda ee waana hayti su-aal biology ah jawaabtii uu ku diyan su-aalaas maybooto sax ee walinayo saas ka heleen ideeda ee lama dhibcood
magnimada washanka wayaa ideeda ya hay hobal baraki bajeelana ku hayaa logow ya lama dhibcood
waa tahay toogashaba way masiifi dhibay saaxiibkay saartoryaha dhaktoroobka garansidii ku sheegi waa bill of taylor kan kale eyu dhibacdi kale way masiifi dhibay abeseeraha weyn cabdilow dhebeberde okay
waa tahay abwaan jaakoole eedaan mahadsanta haddana su-aalo shanaad yaan gala doonna oo xaafadda tawfiiq yeelata taasoo naqda doonta su-aali saddexaad oonu warsadaan waana su-aal kimisteri ee uu dhagaagin sifayl cunfuro meeqagaram oksijiine yalan baahanya si boqol iyo afartan garam oo feelan ah lankagadi feric oxide markala siinka noqoy su-aale meeqagaram oksijiin ah yalan baahanya si lan oo si boqol iyo afartan garam oo feeran ah lankagadi feric oxide mar saddexaad siinka noqoy xaafadda tawfiiq eh meeqagaram oksijiin ah yalan baahanya si boqol iyo afartan garam oo feeran ah lankagadi feric oxide jawaabta siinka fadhiin insha allah halow tawfiiqe
الو سؤال ورطة jawaabta
جواب بسم الله ترتمياش عبد التوفيق مدي جواب تفكشورين ما يبقى عبسي أفتن إلا مدرع أو أكسجين mar kale ka naga jawaabta جواب أدون مطلما كنجمة ما يبقى أفتن إلا مدرع أو أكسجين
sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aalii kimistriga haydii ay la weydiiyey tartamayaasha xaafadda tawfiiq ee jawaabtii uu ku diyan su-aalaas mayb waato sax nhayna
waayahay su-aalii la weydiiyey xaafadda tawfiiq eh garab marti mayba horyaale xaafadda ideeda ee hoob ku faa'iidaysada koraan ideeda ee
حلو راجع ورطة jawaab
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونويا ترتميالك حافظ إيريد إيه وعلى الجوابية مكين سيدين ولبن عيلاته لباتيكو فضيكو إبع إبع لما قرأ mar kale ka naga jawaabto
فضيكو إبع لما قرأ
sax iyo khalad guddiga towfiiq ee su-aalii gordo waayag may balan wareejiyada xaafadda ideeda ee inay ku faa'iidaysata ideeda ee jawaabtiyo dhiibeen may buwato sax aan hayna waa tahay lamaada xaafadood hoobaha ku noogeen guddiga
su'aalii ka su'aashaan lamaadiisa su'aalii ka su'aashaan lamaadiisa waybaa suursi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan waybaa suursi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan بسم الله وسؤال شانات أو آه سؤال كمستري أسل مركز نر ورسدي ترتميال كحافد التوفيق آه أو يوكو جواب وايانا كفائدة سان ران هردك ترتميال كحافد إذا داء أو يوان كفائدة سدوايان سؤال سان رياسي سدتان ما جرام أو أكسجين أيا لمباهيني so boqol afartun boqol iyo afartun garam oo feram ah lanka bedelo ferric oxide haddaba su-aalaas jawaabtay haddii xaafado gordo amay banagdaase lixdun dhibic saddex garam oo oxygen ah su-aali jawaabtay haddii mar labaadkan agmayb waa lixdun dhibic saddex garam oo oxygen ah
eed iyo eed yaan mahadsanyihi guddiga jawaabta waafiga ee isu kubiina wali kacaalay in meelka xariiqada doonaan lamaada xaafadood iyo bulshada dhegaysadaa soo diro xaafadiideeda ee dhagaagin furo may bahajinka eedana su-aalka misteri eh taasoo ah su-aali saddexaad oo eediin hambaha doonto su-aalana may baan dhiyaasay sidatan habi ama hasaar moga oxygen ee gubi karo labaatan centimeter cubic oo carbon hal oxide leh sinkana way markaa habi ama hasaar moga oxygen ee gubi karo labaatan centimeter cubic oo carbon hal oxide leh ma saddexaad sinkanawoyd haddii ama hasaar mugga oxygen ee gubi karo labaatan centimeter cubic oo carbon hal oxide leh jawaabtaasaan ku fidhina insha allah halow ideed
هلو راجع ورطة jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد سؤالتي جوابتي مركي لهرنكي تتنيالك حافظي بيد جوابتي وكبين ولبنا يردون إن شاء الله تعالى صوت ثم سنتي متر كيوبي mar kale ka naga jawaabta
ثم سنتي متر كيوبي sax iyo khalad guddiga
waayahay ideeda ee su-aali la weydii ee hayti su-aal kemistry ah waa physics ah jawaabtay oo ku biyan su-aalaas waa kemistry su-aalaas jawaabta iyo ku biyan mayb waa toosax ee waliniyo saas ka helana lama dhibcood xaafadda ideeda ee melinimaasan sii googa intaan ugu noogida shambarana we
madax doorada
ha iyo dooradu shambaro shambaro ideeda baa guulaysanaysaan laba dhibcood toway baa siinka dhiibay horta maxamed axmed saciid xurbada farsamada feysada hortiisa hambaryo loo yaqaano okay habadda kale waxaa lagu dhibay jaale damar
waa tahay xaafadda tawfiiq ee su-aalun weliba waa su-aalii toddobaada oo la weydii doona xaafadda waana naqdi doonta su-aalii afaraad xaafadda tawfiiqa mug neef eh ya weliba iyaa lama boqol iyo konton centimeter cubic marka heerkulye useeyey lama boqol iyo toddobaatan centigrade neefta iyo la qaboojiye ilaa mugyayow ku deeraay boqol iyo siyeetan centimeter cubic may nagadee heerkulka neefta mar kale siinka noqoy mug mugga neef yo weli etaa lama boqol iyo konton centimeter cubic marka heerkul ee uu si-eeyey laba boqol iyo toddobaatan sentigareed neeftiiyo la qaboodiyey ilaa iyo mugyo kudeeraayey boqol iyo sideetan sentimitir kiyubiga may nagadee heerkulka neefta mar saddexaad siinka nagoy muggo neef iyo weli ayaa neef iyo weli ayaa laba boqol iyo konton sentimitir kubig marka heerkulgee uu si-eeyey laba boqol iyo toddobaatan sentigrade neeftiiyo la qaboojiyey ilaa iyo mugyo kudeeraayey boqol iyo sideetan sentimitir kubig may nagadee heerkulka neefta insha allah jawaabta yasinkagi halow tawfiiqe
gaadi warka jawaabta bismillaah xaafada tawfiiq markii aad shuurayti su-aalas jawaabtiye may baan agaga doonta insha allah boqol sagaalan iyo afar dhibic afar centigrade
mar kale ka naga jawaabta
su-aalas jawaabti addiin mar lamaad ka nagna may baan agadaase boqol sagaalan iyo afar dhibic afar centigrade
saxii khalad guddiga
su-aali toddobaad ee uu kuli weydiiyey tartamaasha xaafada tawfiiq ee jawaabtii iyo su-aalaas ku diideen may buwato sax hayna
waayahay su-aalii may baan wareejiyaanee dhinigii iyo xaafada ideeda ee ooba ku faa'iidaysada koraan ideeda halo wartan jawaabta
bismillaahi raxmaan iraxiim su-aalisay jawaabtiye markaynu sideenya walibaan ayadu doonta insha allah saddex boqol toddobaatiimi dhibic kontaymi kelvin sax iyo khalad guddiga
su-aalii tawfiiq ee hagarab martimay baa lagu wareejiyey safku faa'iidaysi ahaan ideeda ee ideeda ee jawaabtiyo dhiiban su-aalaas may buwato sax anhayna
jawaabta jaakoola ii waar Anwa, ah aan kuwa isaasana beeyan.
mhm jaakoola jawaabta jawaabta jawaabti xaafadeedo xaafadeedo baa ku nooleedu way gudigaleen baris warmaani meja ma sheegano waayahay guddiga
بسم الله سؤال التضوات أو أسؤال في سيسا أسلم مركز نلو ورسدي ترتميالك حافظي توفيق أه أو كل جواب وأنا كفائدة سان لنهر لك حافظي ترتميالك إذا داء أو ينساسات أو كفائدة سدوايا سؤال سون دياس سدتان مجنة يا ما يبقى تلامبالي كونتون سنتيمتر كيوبيك مركي هركولك أسئي لامبالي تضواتن ديجري سنتيجري نفتي أرلقو وجي إلا إي مجنة أسكو ديري boqol iyo sideetan sentimitir cubic haddaba mayu heerkulka neefta su-aalaas jawaabtii haddii lamada xaafadood gorado waayaan mayb waa minus konton iyo todoba degree centigrade su-aala jawaabtii haddii mar lamaadka naga mayb waa minus konton iyo todoba degree centigrade
edi ediyaan mahadsanyiin guddiga intii su-aalo inin gudubna iyo waliba fadaylamaada abwaan inimanku kalkana inta kuwogan wey
Daanu namay.
abwaan jaakoola Min kurji badan dhuwa leeray haan. Kuwa bay gadi.
may wartulaka Mhm.
rootii rootii cabkooga koo locon raali ahaa weero
ruuto aan koobkoo dhan dhan Ah.
ruuto dhan maya rootii cabkooga koo locon raali ahaa marshaqaadkaada waay Baasfoos ee.
haatay Dooti ab kookol un baas.
xaafadiideeda ee dhagaagin furu waliba waa su-aali sideedaad waana eh su-aali afraad ee dhinigin ee waana eh su-aalaas nagada doonta su-aal fiisigiisa yamay baan dhiyaasay sida tan sida jibaarana bir eh dhinishay u si-eeyey lama sentimitir lees iyo hawadana u si-eeyey konton ili laka dhow sagaal dhibiisan siyid siyed newton lahoos dhigi kun habi cufnaanta birta saddex jibaaranaha usu ku suubsanye su-aalo mar kale siinka nabay saddex jibaarana bir ah dhinisheena uu si-eeyey lama sentimitir yaa culeys iyo hawadana uu si-eeyey konton ili laka dhow sagaal dhibiisan siyeed newton lahoos dhiki kun oo badhooye habi cufnaanta birti saddex jabaaranaga usu ku tuugsiiyeen mar saddexaad siinka nabad saddex jabaarana bir ah ya dhinishay weli ayaa lama sentimitir culeys iyo culeyska hawadiisna malib waa konton ili lakadhowi sagaal dhibiisan siyeed newton la hoos dhigi kun obdhonyi habi cufnaanta birti saddex jibaaranaga ku suubsiyin jawaabtasiin ku fidhina insha allah tartanka walbarti ujeelgaanku
halow idide
halo radio warsan jawaabta
الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا الجواب سؤالان jawaabkii ee matalan bandhigii barbaamiyaalka xaafada jideeda jawaabtii oo keliyan waliba naga fahanteen insha allah saadaasood eber dhibic labaatii todoba afartii afar garaam markale haddaan kanaga waliba nagadaate eber dhibic labaatii todoba afartii afar garaam per centimeter cubic sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ideeda ee jawaabtii oo ku biyan su-aalaas maybu waato sax
hoobu ku faa'iidaysado koraan xaafadda tawfiiqe halow tawfiiqe
halow raadee warsan jawaabto
bismillaah unoo xaafadda tawfiiqe jawaabto hadiimiska dayn waliba nagadaas aha zero point zero two eight kilogram per centimeter cubic mar kale ka naga
jawaabto hadiimiska dayn waliba nagadaas aha eber eber dhibi eber lama siyeed kilogram ber centimeter cubic sax iyo khalad guddiga waayahay su-aaliideeda ee goobdo waayan weli baasi ku faa'iidaysi ahaan lagu wareejiyey tartamayaasha xaafadda tawfiiq ee tawfiiq ee jawaabta iyo ku biyan su-aalaas maybuwato sax anhayna
hatoy abwaanweero jaakole hanoora abwaanweero maanta dhan sax aan hayno buu ku leeyahay sax aan hayno sax aan hayno ma warqaday ku qoran tahay ma su-aalaha lagala duuya horta naga bagba jawaabta sheega ma anugu waa zero point five point zero twenty by equal ya waxay lama tahay buu ku leeyahay afar dhahoos dhigay sideed sine cos x square it means physics i know laakiin sheeg what maamuur
abwaan jaakol adina sei bar sei otto bar otto due bar due tre bar otto ridis aguare maalinka maga yihi
jacfar alkuufani aftaliyani bakaajabalmiditayani waayahay su-aalii lamaada xaafadooda waana yeelahaykii xaafado ideeda ee walibaa horyaale guddiga si jawaabtisi waafeeninshee bismillaah waa su-aali siyaadad oo su-aal fiisigiisa ah isla markaasna la warsay tartamayaalka xaafadda tawfi ideeda ah oo ku jawaab waayeen si ka faa'iidaysadeen markaasna hordhiga xaafadda tawfiiq ah ooyoon ku faa'iidaysada waayeen su-aala soo andhiyaasi sadataan sadijibaarana bir ah oo dhinashayna ee lama sentimitir yaa culeys shay hawada maybua konton ililika dhowi sagaal dhibic siyeed newton lahoos dhaki kun haddaba hasaar cufnaanta birta saddex jibaaranaha isku suubsinye su-aalaas jawaabtiya haddii sheegu waayaan lamada tartamyaal jawaabta maybanagadaase todoba garam bir centimeter cubic su-aalo jawaabtiya haddii marlamaadkana maybua todoba garam bir centimeter cubic iyadii idaan maadsiinye walaalkan xuseen oo garab walaal ku dareer waana taabigeliyaayeen barnaamijka wali ka alay in lamaada xaafadood iyo dhegaysadayaalka barmeelka qoran doonaan lamaada xaafadood ideeda iyo tawfiiq bay baan sheegaanay inay qadka kasii jaraan barnaamijkan la dareeraan
anina tawfiiq eeyamay baan sheegay inta dhaxasaarka laka jara tartankii oo seven sevenkiisay lagowada jaray dadkii kaweeb gaadaayeen harkaaji tawfiiqka jaraan harkaaji
waayahay dhaxtaalkiiya fiiriyaan abwaanweerow adina birrifto yar hagaabay bareeganba bareeg ha bareeganba mignimada afartu su-aaloy ya gudogala doogno may banaa histooyarka neebsadaan ee astaanta barnaamijka
waayahay barnaamijkii tartan aqooneedka idaacad warsan ayaa dhugunsidayaal ku guda jarnaa dhinagii weliba su-aalo dhextaabka waktigii una gudbiyaan iyo la deeri eberli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar eberli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar ayaa dhugunsidayaal dhinaga su-aalo dhextaabka una siinweydii doona jawaabuna inaysiin kartaa xuseen cadaani iyo lamada su-aalood ee owka dhextaabka una ku dhika doonnaa insha allah ballinshaawe
iyo dhammaan dhegeystayaalka ka taxan barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda radio warsan kubahow waana taabageliyaayaan walaalaha garab walaal su-aalo ooka mayba nagadaayana lama su-aalood oo lanka talagari dadweynaha inayo jawaabtiyo sheegaan haddiana gudagala su-aalo koowaad dhagaystayaalka lagu fado maybo cabdulaahi dhegayste may lakoo faday inaad sheegta mayu xayawaanka dhegayste kanoga jawaab su-aalasay kanoga mayl koofaday xubinta neefka eranka isku midka kaeyin firiska haddaba dhegayste mayl koofaday xubinta neefka eranka isku midka kaeyin neefka firiska ah jawaabta lagu faday dhegaystayaal mahadsantaa xuseen dhegeystaha huraya ee qabta teleefonka ku jira halo asalaamu calaykum
عليك سلام ورحمة الله وبركاته walaal magaaga iyo deegaanka
عبد الله إمام جلسيان cabdulaahi maxamed sugaabi raadiga teleefonka oo la dareer su-aalaha daadala dareerta jawaabtana si
إدو إدو
cabdulaahi ida jawaabta ida mahadsanyi dhegeystaye guraya oo gadiina barnaamijkan kula hariiriya kaasahay dhegeystaha higa ee qabta teleefonka jara iyo jawaabta u sibii doona halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalkay magaaga iyo deegaanka
magaalay abtafax mejiid deegaankaas cabdifataax mahdiin deegaanka haabra hadhawaaw cabdifataax saalan kul dareer haabra jawaabta daadala dareerta su-aalaha daadala dareerta jawaabtana si
jafaerangodeeraniyow jeeste uguyaasana wanhubu maayo jirjirku
idinkanaga barlamaad
jirjirka jirjirka girgirka
aa waayahay cabdifataax nin sii bayaanay jirjirka inta lajeeda macnaha intee dhunigow
macnaha maydeerays boortun eliminti oo sarfarka oo jirjirka shuufa waayahay waayahay nambarka sheeg magaaga saddexan nin dhamaystir
waay abtafax mejiid deegaanka habar saaxiibkan ilaala iyo needan afarto garadigo raaga mid waa shan ibir hal konton iyo afar toddobaatan iyo laba mia
ha yow yow yow isugu kiika yaa marona ku galjareeyo maamaya dadka ujeesaydheen waayahay furaaga mayb waa shan ibir hal konton iyo afar toddobaatan iyo laba
farmaatidama iyada mahadsantaa diin deegaanka haabra dhegeystihii koowaad oo su-aalo koowaad ka guulaysada iyo nagadi dhegeystaha higa iyo su-aalo kala neendhaman ama su-aalo kala neendhaman xuseenan dhaafay eedeeda mahadsanto cabdulaahi Ee, dhegeystahaas cabdifataax muxidiin oo hanoweeri deegaanka haabara su-aaleel koowaad oo la weydiiyey dhagaystayaalka se sax ayaan ku jawaabi mayno sasaas ka helay abaalmarintii tiis usu mudanaayo hoob ilaa argudigaha la xiriiri doona Ee, dhagaystayaalka haddana aan guda galay su-aalo lamaad iyo dhextaalka dadweynaha dhegayste meel koofaday neefka irinka e xubinta usu kumidka kaeyin dameerka haddaba meelsin ku faday inay sheegtaan neefka irinka ah xubinta isku midka kaeyin dameerka dhegaysta jawaabta halkoo suge
waayahay su-aalahaas haddii aad safaylan fahantii jawaabtay birli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar neysi dhegeystaha khatarka jara halo asalaamu calaykum halo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam hadhawaaw magaaga iyo deegaanka
maxamed maxamed xasan xasan xaamid xaafidada axmed xaafidda holwadaag saalan kurdareela barnaamijka jawaabta
macnaha firiskii idinka meel uguntasidana taas ha moodni su-aalo ee lamaad haddii aad la dareerta jawaabteena si
naaima dareedma waayahay iyadaa mahadsanto dhugumsada doonto insha allah ee dhegeystayaashaba iyo jawaabo ku sugaan deegaanka halo asalaamu calaykum magaaga iyo deegaanka marka teleefonkee kugu dhegeystahaas dhegeystaha kale ee rarka teleefonka ka jariyasiye ee jawaabta markaas ku dhiibdo su-aal ilu weydii halo
halo magaaga iyo deegaanka walaal
علي شيخ ابراهيم دير الموجيه magacaaga iyo kanag
علي شيخ ابراهيم cali khayre ibraahim miya
اه cali sheekh ibraahim deegaanka buuli jadiid اها buuli jadiid bay dhowaa cali oo buuli jadiid inteew
موجيه ديرين بيننا waayahay ee, jawaabta haye
ناصو
mar labaad kanagba ناصو waayahay magaaga saddexan iyo nambarka mar lamaad nin kanag
علي شيخ ابراهيم عبدو cali sheekh ibraahim cabdow deegaanka ee, buuli jadiid oo deenunay hooskooyow ama hooseedasa nambarka taleefonka mayg waa ibrli halsiyeed siyeetan ili afartan iyo kow konton iyo afar miya اه iyadaa mahadsantada insha allah su-aalo lamaad dhegeystahaas cali ayaa ka guulaysadii mayna rajeeyaya in eh, eh, dhegeystayaasha jawaaboogii markaas iyo n oranay haddii saas iyo nhayna jawaabada saxda ee ee dhegeystayaasha ku dhiibeen iyo meelka ku rada doonaan guddigayaa la hariira lamada dhegeysta ee markaasa ka guulaysadii oo ka lamada su-aal ee dhextaalka hanti dhextaalku dib dalmar iyo barnaamijkii qiibooji ay dhexeeya sii wada doonaan
waxaan isnagasho feele dhegaystayaal dhextaalkii barnaamijkaana tartan aqooneedkiyaha ku gudubnay lamaadii xaafadoodii reedanka nagada doonno hubinoy xaafado iniyo weli fadka ka jaraan xaafada tawfiiq ee
Hello, Radio Warsan.
xaafada taw xaafada cadaada ee
الو اذاعه ورده waa tahay su-aalooyinkaanoo horangalaan hooba adiga awoodale ogolaada xaafadda tawfiiq ee dhagaagin furo su-aalii sagaalaad oo nagada doonta su-aalii shanaad ebniyin ah iyo sin weydiino taasoo nagada doonta xisaaba su-aalina may baan dhiyaasay sida tan saddex xaglayaal shal ah a b c iyo a b d yamay bakashal yaalaana lamaada dhine esalka a b hooba xagale a b c yeelatoo eta toddobaatan iyo lama digrii xagasha a d b na yeelatoo eta boqoltumi iyo siyeed digrii haweydi xagale a c b iyo c b d markala siinkana way saddex xaglayaal shal ah a b c iyo a b d yamay baa kashal yaalaana lamaada dhini esalka a iyo b ooba xagale a b c yeelatoo eta toddobaatan iyo lama digri xagale a d b na yeelatoo eta boqoltumi iyo siyeed digri haweydi xagale a c b iyo c b d mar saddexaad siinka nogoy saddex xaglayaal a b c iyo a b d yamay bakashal yaalaana lamaada dhini esalka a b hooba xagale a b c yeelatoo eta toddobaatan iyo lama digri xagale a d b na yeela mid eta boqol tumi iyo siyeed digri haweydi xagale a c b iyo c b d insha allah jawaabta yasmin ku fadhiya
Buugga tartanka hojeelada nuku
halow towfiiqe
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال سيد الدين التوفيق على الشهر أيضا نريد إن شاء الله سعد عصاد أن بغل تبير سيد أن سؤال سيد شاكر مرابط ما كنا ربوها أفرتيني كان لما ربوها تغابوا إلا واتم markale ka naga jawaabta
su-aaladii tajarkana waliba waa tan kuwada fadiiliye iyo tan lamaad todobo iyo labaatan sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtaha intii aynu weydii tartamayaasha xaafadda tawfiiq ee jawaabtiyo su-aalaas ku biyen may buwato sax mahayna
waa tahay xaafadda ideedda ee jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله su-aalan jawaabtiye markiiska dayn tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabta waliba nagala doontee insha allah saasaa socota ee waliba nagadaasa labaatan b waliba nagadaase boqol iyo toban degree mar kale ka naga jawaabta
ee waliba nagadaase labaatan degree b waliba nagadaase boqol iyo toban degree sax iyo khalad guddiga
su-aalii towfiiq ee gordo waayan ee xisaabtahay timi balan wareejiyey sabku faa'iidaysi ahaan ideeda ee ideeda ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen mayb wato sax aan hayna waa tahay dhammaada abwaamaan bandhiga hay su-aalahayinkanagaas
hay koo gudubkii jaakoole haye jawaab kale kaan Jawaabte.
ku dilaan karnaag
jawaabtua ah
see haydkiwaan waa ma dheegnay ya ma dheegna maaha guddigaan wareegiyaan
bismillaah waa su-aali sagaalaad oo isla markaasna su-aal xisaabe waana dhaweydi tartamayaalka xaafadda tawfiiq ee oo ku jawaab waayeen oo ka faa'iidaysi halan hordhiki tartamayaalka xaafadda ideeda ee ooyan ku faa'iidaysada waayeen su-aale soon dhiyaasi sidatan sida xaglayaal oo ah a b c iyo a b d iyo mayba ka kulmaayaan mayba kayaalana lamada dhinac ee salka a b haddii hagale a b c yeedhamid eta toddobaata iyo lama digri hagale a d b na ayaa lamid eta boqoltumis iyo digri haddaba raadi hagale a c b iyo c b d haddaba haddii su-aalaas jawaabtiya ka suwaayaan lamada xaafadood jawaabta mayba nagadaasha a c b mayba lamadata soddon iyo lix digri meele c b d na lamadata boqol iyo saddex digri jawaabta haddii mar lamaad kanaga mayba waa a c b mayba lamadata soddon iyo lix digri meele c b d na yaa lamid nagada korta boqol iyo saddex digri waa tahay abwaan weer oo bisan erfad jawaabtumay dhibcood magacaada fadne a b b iyo hagalma inisheena horta
isku weydidi maayo wala weydiisa Weydiiye, badan badan.
jaakool adin maku faa'iidaysada lahayn
jirjir jirjir jirjir haley gaaba dheeteen weero hay dheegde haa may guju hiiroye injiil aan gujiiri eh Mhm, jikada galgalmadaala saaro jirjir mhm, weeroon gabmo hayte waa tahay ideede ideede ideede su-aalun isinle waliba waa su-aalii tumnaad dhinihiinna nagadaas su-aalii shanaad waana xisaabo dhagaajin sifaylan furo waana wala indhiyaasay sida tan may nagadee bedka goobada hooba gacan shee useeyi tun iyo afar sentimitir markala siinka naqoy may nagadee bedka goobada hooba gacan sheebu useeyi tun iyo afar sentimitir mar saddexaad siinka naqoy may nagadee bedka goobada hooba gacan shee useeyi tun iyo afar sentimitir jawaabta siin ku fidhiin insha allah
buugga tartanka walbarti hojeelada lagu
halow ideedee halo warsan jawaabta
الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه سؤالا جوابتي مركيز كدين ترسميالك حافظ إيديه ولبا نيلاته جوابتي ساعدة صوت إن شاء الله تحبول تميلي انتي متر السؤال
mar kale ka naga jawaabta
لحبول تميلي سنتيمتر سوار
mar saddexaad ka naga jawaabta
لحبول تميلي سنتيمتر سوار
sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ideeda ee jawaabta iyo su-aalaas xisaabtahaydii ku biyeen mayb wato sax aan hayna
waa tahay tawfiiq ee halow
halo radio warsan jawaabta
suaalkiisana iskudayn waliba waa lix boqol toddoba iyo shan dhibic afar afar sentimitir square ka naga mar kale
suaalkiisa idil maqamasura waliba waa lix boqol toddoba iyo shan dhibic afar afar sentimitir square sax iyo khalad guddiga
ideeda ee su-aalii gordo waayan mayba isku faa'iidaysi ahaan lagu wareejiyey towfiiq ee towfiiq jawaabta iyo su-aalaas ku biyeen mayb wato sax aan hayna ولما يديني بها كنا وجنا بها ويرو هاي كبرتي سارنت ما كان لك maay ما كبرتي ساعدوا ما قالت ولا adna idiida dardarta kurbeed dhaanaaday
أبوان جاكو ولا سؤالو هكي ددبن Lelepe hatte, lelep, lelepe hatte, lelep. No. Lange hille adi, lufte korte lelep. No. Lelepe.
جوابتا تاسا Ha?
وايا إلى ما دين بولي سنشل بيدوني قدقا صاحبتي حسين
litumanaad oo ah su-aal xisaabe islamarkaasna la hordhigay xaafadda tartamyaalka ideeda ee ayose saxan ku jawaabayana si ka faa'iidaysa lan dhiki lan hordhigay tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee oyon ku faa'iidaysado waaye su-aala soo andhiyaasi sadatan maynagada badka goobada haddii gacansha usii tumi afar sentimitir haddaba su-aala jawaabtay haddii gorado waayaan lamada xaafadood jawaabta maybanagadaasha lix boqol tumi iyo lix sentimitir cubic su-aala jawaabtay haddii kanagmayb waa lix boqol tumi iyo lix sentimitir cubic meelo tartamayaalka xaafada ideediyo ku era lix boqol tumi iyo lix sentimitir square su-aala jawaabtay square mee waa sentimitir cubic
eedii eedaan mahadsanyi saaxiibkaanu xuseenna seena ansige
sidii manool
qadar yar dhextaale waa tahay dhegaystayaala qadarkii yar ay gaabanayay guddigii iyo weliba ka mashquulsanayay reedanka nagashada su-aalihii tumanaad waan ahaytii su-aalii shanaad ili weydiiyey xaafadii ideeda ee oon dhiyaasi may nagadee bedka goobada hooba gacanje usi-ayi tumiye afar sentimitir taasoo ideeda een iyo ka sheegeen markii jawaabtay u biyaayeen lix boqol tumi ili sentimitir square mayba ka nagaane guddigii si arrintaas un ku shaafi xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ درمر إذا ما سنته وسؤالي تمنعت سؤال حساب أس المركز الويدي ترتميارك حافظ إذا داء جوابتي كل يوم ما يبطل صح أه سؤال سؤال دياسي سادة تنشاك ما ينقذ قوة بتشاء عفوا كان ويدي استياب ما ينقذ قوة بتشاء وسئي قعنشاء tumi afar sentimitir su-aale jawaabtiiay ku dhiibeen tartamayaalka xaafadda ideeda ee waa toosax ah lix boqol tumi lix sentimitir iskuweer saasaxag aan kuweerdhadahayni dhibcosha diblahaankanaga waana meesaasaxag aan kaleeyana lama dhibcood
Sandage filey, tafadye saldheeray. Taabse walhayna, kirfi. Totomarelin kuseni. Libatabana taawiyasana.
taawiyaan Allo mataawiyan. Aala la aala. Ileed hoy. Irisa ku kore irisa irisa. Lama dhibcood. Togay baa sii ka dhibay. Hanaan la tuus ya sii dhiki. Tan kalena way baa sii ka dhibay. Xaaskay fiilay ma yedda. Kama kaayin yaroyta. Ahey. Hum.
Hello, Abban Jackal xasuusta reedanka nagadi todobaatan ii maagaaw
Iya.
agalgalkii Agalgalkayga. Maydo ma dhalanaysa toddobaatan iyo afartiya. Ya, wal diyaar. Allo diyaar. Ha, hajumar ka galay. Nankoolay galay wallahi. Bil hajumar.
intee watay haykii Centrale hortiisa digilay.
obay dhawaa Ah, geegaas nankaasa galay gas.
hatow reedanna way hos toddobaatan iyo afartii ay ku galmide goobataante sajaanta quatro geegase hawlan hebadduurilim aama jaree
waa tahay dhegeystayaala qadarkaas yar oo majaajilada ana kolley mayba kaalay dad badan in hebadka ku kareen eedan mahadsantiin su-aalowna waliba waa su-aalka eedan xaafadda tawfiiq ee dhagaagin furu waliba waa su-aalii tumi i koowaad ee barnaamijkaana tartan aqooneedka uu kuwaa nagada doonta su-aalii lixaad ee la weydiiyey xaafadda tawfiiqeed waliba waa su-aal taariikhi sheeg sanadkii la harori shacabka liberia kuleed markii laha ku dhoofi qaaradda amerika ama wadanka maraykanka waana la sheeni qaaradda afrika mar kale siinkana way sheeg sanadkii la harori shacabka liberia kuleed markii laha ku dhoofi qaaradda amerika ama united states of america waana la sheeni qaaradda afrika mar saddexaad siinka noqoy tawfiiqe sheeg sanadkii la harori shacabka liberia kureed markii laha ku dhuufiyey qaaradda america waana la sheenay qaaradda africa insha allah jawaabta siin ku sugaan
buugga tartankood oo walbaridu hojeelada nuku
halow tawfiiqe الو راديو jawaabta
بسم الله الحمد لله رب العالمين حبيبي معنا توفيق شورهين في غير تيجي جاسين من ربنا إن شاء الله كوفية دوك اللواتي لمن ميلاديك
markale ka naga jawaabto
غير تيجي جاسين من ربنا في نوري بوا كوفية دوك اللواتي لمن ميلاديك
sax iyo khalad guddiga waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartameyaasha xaafidda tawfiiq ee jawaabtida su-aal isku biyeen maybwoto sax
والله وهلو وشاب اليوم والله وهلو لما دفع توفيق لما يبقى قوسا لما دي كوتي أن يستحل لي الأرض اللي ولي لجاري وانا عمل لك ينقوس زي الهاي هاد ما دام عمكر لاري ما بس ينكي ديوي لما دفع عبد الرحمن شحاسة أوكاش ما بعندي اليوم والله وهلو waa tahay hatana xaafadda ideeda ee dhagaagin furo may bahashiinka dadbani su-aalii tumi i lamaad ee tartanka qooneedka uu ku waana ee su-aalii liaad ee dhinigiin hanbaha doonto waana taariikhu sheeg meeliya ka yaali jartay xaruntii laka tababaro jaray ardayda ee longoroday ahel jaal markale siinka noqoy sheeg meeliya ka yaali jartay xaruntii laka tababaro jaray ardayda ee la eri jaray ceel jaal markale siinka noqoy sheeg meeliya ka yaala xaruntii laka tababaro jaray ardayda ee la eraay ceel jaal insha allah jawaabta siinku fidini
buugga tartanka oo walbaridu hojeelada nuku halow ideeda ee
الو راديو ورسن jawaabta
الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا هذا الجواب سؤالا جوابتيه مركي ترتميال كي ديدي سيدين ولا بنايدات ان شاء الله شبه لا هوسه مركز
markale ka naga jawaabto
شبه لا هوسه مركز
sax iyo khalad guddiga su-aalii la weydiiyey ideeda ee jawaabtii iyo ku biyeen maybwoto sax mahayn
waa tahay tawfiiqe
بسم الله
jawaabto su-aashiisa jawaabteeda mafisin way baa reerka magaalada beledweyne
markale ka naga jawaabto
su-aashiisa jawaabteeda wali baa reerka magaalada beledweyne
sax iyo khalad guddiga su-aalii tawfiiq ee gordo waa ideeda ee gordo waayeen maybaasu ku faydaysay aanan ku wareejiyey xaafidda tawfiiq tawfiiq iyona ma gorana
abwaan muxsin qaasim jaakole sheeg isfidayta هتفضل هو قرنه شيئا sheeke abood maayo sheeko sax jeed sheeko وسا الله يكزالي يا hoosaada weykiinsahay حرمتي عين قال بدو أرتين كتاب براي جنون هاي sax iyo khalad guddiga
يصير فتح لنا
horta tan tan oo jaakole
mayartiin kanagba أنا لا كنك أعرف jawaabta kanag جنون هاي harunta ardayda su-aalii lamada xaafadood gordo waayeen abwaan jaakole lan wareejiyey faa'iida ahaan lan sii si sax eh mun ku jawaabna
والله ما جاري كركراي مدينة والله ما جاري abwaan weerow mahadhoweydii والله ما جاري waayahay su-aalii taariikhda hayte ee la weydiiyey xaafadda ideeda ee waan ku faa'iidaysado waay tahay tawfiiq ambati lamaadan hadhina martay may baasi sax ininku ku jawaabo doona guddi بسم الله وسؤال تميل مع طائع سؤال تاريخ اسلام مركز نور ورسي ترتميال حافل إذا داء أوس صح يوم كجوا وين سك فائدة سير لهر لك ترتميال حافل التوفيق آه أو يوم كفائدة سدوايا سؤال سون يا ماذا أبوانك سيدتان مع الأبوان دي يوم كفائدة سدوايا su-aala soo indhiyaasi sida tan sheeg meeliya ka taala xarunti laga tababaro jari ardayda oo lankasta jari ceel jaala su-aalas jawaabtiya haddii oo abwaanada iyo lamada xafadood ka suuayaan mayba nagadaasa degmada shalombood su-aala jawaabtiya haddii aan kanaga mayba waa shalombood oo gobolka ay abwaan jaankood gobolka
abwaan weerow ay warkoo ka hormaray abwaan jaankoole alheer kale koo fadhe marko ama adiga guulaysatay gobolka ada sheegdi hal heesa lagoo fadhe waddac waddac yaa rabadaan waddac waddac yaa rabadaan wadaa may deerinin baa miiniba dhimin horma marxabanweerow ku beertidii ood waxaa dhaha koo tabiib xaafado fiiriyoy weerow su-aala iidiriya yaa ramadaano yaa ramadaan iidii koy tahay dhahna male
agaasimaha lagu gaaday agaasimaha hilaal sheekh su-aaba lagu gaaday dhir iidka weerow may fadaas dheema
dheeman sean doonihamay kamis bakistaan yoonay koofidiis iyo maamadiis buufun guliinagi uurad dadala iweydiiyay maya baabuurkoo diideeya cadirne yadinkale ya baabuurkoo tirsheen warne diideeya cadir dhiideeya Ma- ma- cadir weero- weerow fayo fayo way faday baa dheeras weerow buskudkii duutaya
foornada aan haku dubid ibiskud aada ibiskud saliid walmaashareeba foornada maa ku dubid kasaase masin sheegow jimcaale ahmed de shoshi aa ku dubid isku hadlay maaha madun
waa daawaan weerow su-aalo lama ekin dhimin hadhow wali ku weydiin doona xaafadooyinka naga nen xaafadda tawfiiq ee dhagaagin furi su-aal juquraafi ee hasan hayta may baanaan dhiyaasay sida tag sheeg magaagii longorda jari adulas markala siinka nabay sheeg magaagii longorda jari adulas mar saddexaad siinka nagoy sheeg magaagii longorda jari adulas jawaabta iyo siinku fidiin insha allah
buugga tartankood oo walbarti hojeelada
halow tawfiiq
halow raadiyo wasab jawaabta
bismillaah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin su-aala si ijaabtii haddiina ku shuraya ilayana doonta insha allah saxdaa dareen farmayn farmasia atlas
mar kale ka naga jawaabto
barlamaata dilka naxol waa farmasi atlas
sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aalii xaafidda tawfiiq ee la weydii ee hayti su-aal juqraafi ee jawaabti iyo su-aal isku biyeen mayba wato sax Online.
waa dhahaydeeda ee jawaabta
halo radio wartan Jawaabta.
jawaabta nagadaashe insha allah saxdaa socoto baxru durumaad galan kasaay
mar kale ka naga
baxru durumaad galan kasaay sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aalii tawfiiq ee gordowaayag mayba faa'iido ahaan lanku wareejiyey xaafadaydeeda ee iyana ma gorana
waa tahay hoo dhamaada dhinibaha ku noogeen abwaan weerowgoog hori hori ku faa'iidaysayba fursada gabteen fursada gabtay ku faa'iidaysay adii hela koo fadehe maayo adiiba roogde maayo maayo adigu hadi adii koo fadhe tag waa tahay xuseen yaan bandhikaani si jawaab waafeeninsi
bismillaah waa su-aali tumi saddexaad oo ah su-aal juqraafiya islamarkaas la warsaday tartamayaalka xaafadda tawfiiq ee ooyoose saxan ku jawaabaana ka faa'iidaysaa lan hordhikii xaafadda ideeda ee ooyoon ku faa'iidaysada waayeen su-aalaasooan dhiyaasi sadataan sheeg magaagi lankasa jari baxrul atlas su-aalaas jawaabtii haddii xaafado gorodo amaybuwa baxru dulaam ama badii madoobay ilankase haddii jawaabta marlamaadkana amaybuwa baxru dulaam meeliyo ereen tartamayaalka xaafadda ideeda baxru dulumaad waa badooyin badan iyo marka badooyin badan iyo sheegaha laakiin una badlay warsani hal ah buxuur haddii la erfadna buxuuru dulumaad eel ku fadafadi saas dartiya baxru dulumaada ereen saasa ka qaladeen mayli mayba waa jawaabta baxru dulaam iyo leere mase badi madoobay ciidii idaag mahadsiinyo walaalkan xuseen jawaabtuu afiga ee uusan noo siinin mayba ka aalo doona in lamaada xaafadoodba meel gooni ee ka qoradu doonaan abaanjaa kulana usiina sanadka dambe dhakooy doona hoba adhaga awoodale cumur baniinkasima xaafadiideeda ee su-aalii tumiyo afaraad oo juqraafi ee yaasiinka eedan waana naqdi doonto su-aalii toddobaad ee uu kulisan weydiiyey sheega wadankaanka dadka badan wadamada islaamka markala siinka noqoy sheeg wadanka anka dad badan wadamada islaamka mar saddexaad siinka noqoy sheeg wadanka anka dad badan wadamada islaamka jawaabta siin ku fidhina insha allah
मुगतो वलबर की मुझे लगा लकोस हो वलबर की मुझे लगा लकोस halow idin dhee
الو اذاعه وطن jawaabta
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد سؤالا جوابتية مركيو كشورين سميالك حافظ يجيد جواب سؤال بنقبض إن شاء الله ساعة صوت إندونيسيا markale kanag jawaabta
ودلك إندونيسيا
sax iyo khalad guddiga
waayahay su-aaliyiin dambuuti oo ka la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ideeda ee jawaabta ideeda ee iyo dhiiban mayb wato sax eh lama dhibcood xaafadda ideeda
هذا لا على هذا لا على هاي اللي بعده وهاي كل بعد هو انا بقف تاني ساعته وريك انتظر شو بس كثير تسوى بس تريد اسمه في رياسك كي شاي هذا انتظر بلاش تاني بقف لكن جديد هرجعون كان كان لكن جديد أنا أسيب انت لا يمكن يا مايا اجا شي ما او الى عند مايا ها لكن اوفي بس اوكي لا تفهم اوكي حضرته waa tahay dhegaystayaasha mayba an sheegaanay su-aalaas ideeda eeya ku jawaabtay ee tumiy afaraad mayba haykaytiinka damboyti ee barnaamijka arkasta aqooneedka owgo oo xaafado tawfiiq iyo weliba ideeda eeya ka hirdamaceen intii guddiga natiijadiyo ha ku biyaayaan mayba an wareegsada faday dhinigaas iyo weliba abwaanada jaakool hadhawaaw
هذا صحيح lankii weerow haay macrigow haay weerow abwaan weerow ما يعرف ابو قاعد وبت qaare xaaji xuseen abwaan weerow mayada intii hindho arno giliyaasi ma Mae.
abwaan weerow may keera Ayb.
ada Ameu. Ayb. Então. Megawa.
abwaan weerow bes Terfaz aqui.
hudhay dad iidan roogdi aranta Oi, encara.
markii aan sheegi bilaamada bay ertay Ya, ma ma de ma kin kada melele ma an ma. Tuudai di jarewa. Tuudai di jarewa.
geegi markuu isbitaalka baalis bajaata kuraasee weerka duubnay intee rooran haytimay makii jarimay Kamis iyo saase wedi sidai.
adiga waraag Ha.
ada markuu hamiin warnati maanga dhiibtay dadkii loo dhihi kar iidba dalbatay la'ala kar iidba faday erki حسين يساعي بديش كجور ده يعني دونك أرجو هاي نبدأ كي على تلمان تقل دنسيدي بينته هرون تدم بين باس لا تبديني Ha.
حتى ترى لك ينطر الفضاء هاي Ha.
دبكي أي مطرعين مركون كي هذا شيء جدا طلعي مش وير Ha ولا tilmaantay aan shan ku bilin shan jingeli ha tilmaantay oo سيرت يا مين مرة three sides.
هاي قميص كان عبدالجي لان كذا شيء قلت لان دير هاي Maan abarka ma kasoo. Laakiin lan dheero lama la qooda abarka iskiya la warsaday u sharkaan leeyahay.
ما حتى كي لك ينطر حتى لان هاي هذا lan hareed leedharin tulahaye markuu oo dheer u guduudu horta walaaga gaabi tante walaaga gaabi maadaama oo malera soonsoon eeta iida dhowta heedka ka gaabi dheerarkina hanuha soo iqowday dhirarka walaaha ku nagaday tisa eraas markuu cabirka hodhe lahaysay laba mitir e yu adarta maka kasaayana waxaan baa mu sheega boy har arka ka haato lahayn tore kan aad hamin hor sheegti tilmaanba markuu ee soomay gali gaabadi wa walaaha nagadi
wata jakor horta adniyow waan raalahaa waa okay niyow nay keerne yalaha falada nagnay falaaxdu maaha niyow ka falaas
day oday
sarjan isbitaale macalin ustaad juqraafi dadkii talyaaniga macnaha wasinkii iyo roogeen markii isboorkooyaan oo dacadkeeda ay camal wekio iyo sana joobane wekio isganganahaato wekio mutulahaato markuu wekiyo vanduuto markuu af talyaaniga sidiisba markaada fiirida luqadxaragwaalamalanta markaan wekii ka eri makiin ka daree kunye wekii isganganaati ka erayn may laakiintaas may ma taraan mesarame Porque, hey, Vecchio, ves cómo está ahí. La que Vecchio es gangarata, no es gangarata, va. Dino que va.
istadi Vecchio bandoto, hola acá.
waanka Hola que no madre.
abaan muxsan qaasim qaarab jaakole iyo waan farax xuseen xaajeeda maasinyiin fariinalaha inka dhiibi abwaan jaakole Mira.
qof eednaska dhowna isiina ka saarsan iyo fariinta sayna kala faaqanta runtii laakiin ayuub dheerow yaa runtii daraas hadalladiis may ku dhaansaday marusii sheekayay niyow cadaaniyow hee jaakol geeki aaday la guursaday ay dhatoon madashay sileen cidda ilaalan saaray ku waran bee
Shil barka. Shil barka. Shil barka.
wanjakole Shil barka.
wanjakole dabaan badan kingiman dabaan badan Haya.
iyo kingiman dhibco meelo ada dhikaasa ana sidoon arag Ma. Meeko ka jarmay.
nidaama jareema ushii nidaama jareema ushii Haya.
iida horta in meel saaran waa ninka hukume Wala Walaa- wala sheegan.
walaalaha doo reeb Ya.
walaalaha doo reeb Haya.
inta kiyaaran
Aniga waslaba.
bina of
Kumar
bina of bina of taylor Ha.
saartirii waay Ha.
futishaarigii jaakoolki iida bada diyaariyaan
maya wilaayadaada ma hojaawan maya maya Weerar weli la yaa.
maakiintiga anigu weero weli laa maakiintiga walaaya farogin kale laakiin anigba loor dhib ay nahay hataba haaki ebar fiihi xaafadoogyo tuugsan dhib oogaan nasiyaran walsheelay meeligeyday kuweydigaan meeli indidhii lay kuweydiye waa tahay hajaakoo walaakiin dhimana warnay agalgaada ay tahay sugaasay inti natiijada guddiga ku dhawaaqow saaxiibkay xuseen cadaani oo ku tirsan walaalaha garab walaal iyo maxamed salaada oo ka mashquulsanaayeen natiijadii iyo markuun weliba faday ininka dhawaaqaan markuun weliba wareejiyey maxamed salaad bal siusu xaafadoogii uu koomiiskii makarafoonka idaacadda warsan ka tartamaay wareega lamaad group d towfiiq e iyo weliba cadaada ee natiijooyinkii iyo shalsheeneen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكمي بترتمع إلى حافظ وشل إيه حافظ التوفيق إيه إيجاد إيه أو سنترسن جروب دي يا ترتمع سي حد هاي تكو حافظ كتومي بالورسايت سؤال أو يا حد لته هوبان كمري حافظ التوفيق إيه مبل مبل ورسايت سؤالك يا حق لهايتي تضا سؤال يا الورسي مبل جوابتي لما سؤال كمده mibaa dhakoytay afar dhibcood tawfiiq ee mibaa geftay shan su-aalood iyo xaqin lahayti saas oo kale xaafadiydeed ee iyana mibaa la warsaday todoba su-aal todobaad la warsaday iyana mibaa ka jawaabtay shan su-aalood mibaa baal martay mise geftay lama su-aal iyana mibaa dhakoytay toban dhibcood ee guud ahaan xaafadii tawfiiq ee mebalakoytay afar dhibcood xaafada ideeda ee iyana mebalakoytay toban dhibcood guula oo kumeba rabtay xaafada ideeda ee
weerow abwaan weerow waa tahay hamiin dambe iyo miiskii makarafoonka iyo tartanka lamada kooxood ishaal maro doono cabdulaahi nulaal waayahay iidaa maasanta dalmar ee gruub d iyo weliga kudu jirna min dambe may baa tartan xiisle kula jeena salaamay b iyo habra b barlamaad salaamay b iyo habra b diyaar garoobin insha allah min dambe waa tahay tartan aqooneedkii kaana ogo iyo ka hardamaayeen lamaada xaafada tawfiiq e iyo cadaada e ooyay guuli karatay xaafada cadaada e uu kuu siinay intaa kaafmeeraan way baan mahadnagaane walaalaha garab walaal oo noolu rogaan xuseen cadaani iyo weliba maxamed salaada raadiyo warsan jaamacadda koonfurta soomaaliya hormuud telecom iyo dhammaan abwaanada maxsim qaasim jaakool iyo abwaan weerow cabdulaahi nuur aadanna aan ku mahadnagaana rashkaana aan ku mahadnagaana sanaadii u sameeyey kadadaayay dhegaystayaalkeena boqolkiiba boqol oo ku ilaahay wasay kun hajeediyona kun i kow jeer aan mahadnagaana intii barnaamijkun barnaamij la tago una hamiinda muriyadan ku kulamo doono dhammaantaana misuraano hamiindan baniga taho aleeroo binti ku horeyta hamiinsa ilaha barigala ayadoo qur-aanka iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا